halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemida geeska afrika iyo bogga internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis afarta bisha agosto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a madaxda afrika qaarkood oo ka hadlay doorashada madaxtinimo ee maraykanka iyo cidda ay doonayaan inay ku guulaysato waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay nin soomaaliya oo horey uga mid ahaa ciidamada maraykanka horta ciidanka ciidanka dalka maraykanka wa waa ciidanka keliya adduunka oo ugu badan ciidanka kala gedisan xag jinsiyad ama mida ama xag diineedba aniga waxaa misle isku dafkaasna waa waxa ka dhiga ciidanka adduunka hadda ugu awooda badan waxaa kaloon idin haynaa madaxweyne obama oo fidiyey cafis uu xukunada kaga khafiifinayo maxaabiis waddankan maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaadnu maqli doontaan marka horese warkii dunida
ugu yaraan hal qof ayaa dhintay oo ah qof dumara lix kalena way ku dhaawacmeen weer loo adeegsaday mindi oo ka dhacay bartamaha magaalada london habeenkii xalay booliisku waxay sheegeen in qof sagaaliyo toban jir uu xabsiga ugu jiro oo uu ka dambeeyey weerarkaasi ciidamada booliiska ee magaalada london ayaan weli sheegin sababta ka dambeysa weerarkan xaaladda dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa sidoo kale aan kala caddayn waxay arrintani kusoo beegantay iyadoo weeraro kala duwan ay ka dhacayaan meelo ka mid a qaaradda yurub oo ay ka mid yihiin wadamada faransiiska iyo jarmalka hase yeeshee booliiska magaalada london ayaan ilaa haatan kala cadeynin in weerarka xalay ka dhacay bartamaha magaalada london uu la xiriiro argagixiso iyo in kale madaxweynaha zambiya edgar lunga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu gacan adag isticmaalo haddii loo baahdo oo ay nabadgelyada iyo deganaanshaha dalka ku xiran tahay kadib doorashooyinka madaxweynenimo kuwa baarlamaan deegaan iyo aftida oo intuba dhacaya toddobaadka dambe madaxweynaha oo hogaamiyaha xisbiga talada haya ee waddani ah ayaa sheegay inuu helay warar uga imaanayo sirdoonka dalka oo sheegaya in xisbiga mucaaradka ee midnimo iyo horumarka qaranka ee loo soo gaabsho u b n d ay qorsheynayaan inay abuuraan qalalaaso haddii ay xukunka ku guulaysan waayaan hase ahaatee waraysi uu bixiyey ku-xigeenka madaxweyne madaxa u b n d oo uu siiyey v o e da banda ayuu ku sheegay in hadallada madaxweynuhu ay yihiin nasiib darro iyo wax laga naxo madaxweynuhu waxa uu taageero ka haystaa ayuu yidhi dastuurka dalka
dowladda australia ayaa lagu eedeeyay inay ku lug leedahay xadgudubyo halisa oo lagula kaco dadka magangelya doonka ee loo masaafuriyey jasiiradda nauru oo lagu haya dadka doonaya inay waddankaasi gaadhaan ilaa laba kun oo qof ayaa lagu hayaa jasiiraddaasi kadib markii australia heshiis la gashay madaxda jasiiraddaasi sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooday amnesty international iyo human rights watch ayaa xaaladda dadkaasi qaxootiga ku tilmaamay mid bani aadminimo darro ah waxayna ku eedeeyeen dowladda australia inay si ula kaca ay dhib u duldhigayso dadkaasi doonaya magangelyada ana nainstad oo ka tirsan amnesty international ayaa sheegtay in dadka lageeyay jasiiradahaasi ay ka mid yihiin dad isku dayay inay naftooda waxyeelayaan waxayna sheegtay in dadka fulinaya fidinaya gargaarka caafimaad ay ku guuldaraysteen inay dadkaasi u fidiyaan gargaar dad ku sugan xerada qaxootiga ee nauru ayao vedo la xiriirdha ayaa waxay sheegeen inay ku sugan yihiin teendhooyin waxayna sheegeen inay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad darro ay ka mid yihiin kuwa neefsashada alergy iyo weliba kuwa neefta ah waxayna sheegeen in dadka ku sugan halkaasi ay qabaan cudurro dhinaca maskaxda amnesty international waxay sheegtay in mas-uuliyiinta jasiiraddaasi ay u diideen dadka sida aadka u jiran in lagu soo daweeyo meelaha ay caafimaadkoodu adeegyadooda uu wanaagsan yahay sida australia iyo papua new guinea
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxa afrika qaarkood ayaa sheegayay inay door bidayaan in doorashada madaxtinimo ee maraykanka ay ku guulaysato hillary clinton siyaasiyiin kasoo kala jeeda wadamada kenya suudaanta koonfureed iyo sansibaar oo waraysiyo siiyey idaacadda v o eda xilli uu magaalada filadelfiya ka socday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in siyaasadda iskaashiga ee afrika iyo maraykanka ee sanadihii ugu dambeeyey ay sii wadi karto hillary clinton haaruun macruuf oo toddobaadkii hore booqday magaalada philadelphia ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxdaasi warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey
hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta afrika oo toddobaadkii hore joogay magaalada filadelfia ayaan ka waabanin inay muujiyaan cidda ay doonayaan inay ku guulaysato doorashada madaxtinimada maraykanka madaxay ka mid yihiin ra-iisul wasaarayaal wasiiro siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ayaa lagu marti qaaday shirka macadka dimuqraadiyadda maraykanka n d i waxayna sheegeen inay aad ula dhaceen tartanka adag ee maraykanka iyo sida marka dambe ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta tartamaysa iyagoo eegaya danta qaran islamarkaana ay u midoobaan sayf shariif xamaad waa hogaamiyaha mucaaradka zanzibar waxaana uu horey madaxweyne ku-xigeen uga soo noqday waddankaasi waxa uu sheegay inuu doonayo hillary clinton inay ku guulaysato madaxtinimada maraykanka my own perspective are hearing uh, Trump and uh, Hillary. I would be very happy if Hillary wins.
fikraddaydu waxa weeye marka aan dhegaystay trump iyo hillary clinton aad baan ugu farxi lahaa in hillary clinton ay guulaysato sababtoo ah trump waxa uu u muuqdaa inuusan arrimaha siyaasadda la soconin shariif xamaad waxa uu sheegay in hadallada mister trump ee khuseeya mamnuucista muslimiinta soo galaysa maraykanka ay yihiin kuwo sida uu hadalka u dhigay siyaasad isir iyo diinnacayb ah ay ku jiraan waxa uu yidhi looma baahna in la ogolaado hadalladaasoo kale dimuqraadiyadda haatan jirta So definitely it will uh, uh, send uh, shockwaves because if such a man uh, wins election, then we think that the, the American who who have used to work with will be a different one.
argagax ayay ka abuuri doontaa dunida haddii uu ninkaas ku guulaysto doorashada waxayna noqonaysaa in dadkii maraykanka ee aan la macaamili jirnay ay ka duwanaadaan kuwii hore I can meet him.
garang ding okong waa safiirka suudaanta koonfureed ee washington d c waxa uu yidhi madaxweynayaashii hore ee dimuqraadiga ee soo maray maraykanka bill clinton iyo barack obama aad ayay gacanta ugula jireen amuuraha afrika waxa uu aaminsan yahay in hillary clinton ay sii wadi doonto wada shaqayntii ay la lahaayeen qaaradda afrika Madam uh, Clinton, if she's elected as president, she will continue. She will pick from where uh, those uh, presidents left. And uh, to encourage haddii loo doorto madaxweyne waa ay sii wadi doontaa iskaashigaasi waxay kasii anba qaadi doontaa meeshii ay madaxweynayaashaasi kaga tegeen encourage uh, or- or- laakiin ra-iisul wasaarihii hore kenya raila odinga ayaa isagu si miisaaman uga hadlay dimuqraadiyadda waxaana uu isagu dhaliilay dimuqraadiyadda afrika oo uu yidhi waxay ku jirtaa xilli kala guur ah African democracy, which is lower by standards compared to Western democracy. Democracy is a universal concept, and Africans have to ilama aha inay jirto wax la mida dimuqraadiyadda afrika oo ka heer hosaysa marka aan barbar dhigno tan reer galbeedka dimuqraadiyaddu waa mabdac caalami ah waxaana looga baahan yahay qaaradda afrika inay ugu dhaqmaan sida ay tahay ee looga dhaqmo caalamka raila odinga waxa uu sheegay in dimuqraadiyaddu ay muhiim u tahay xalinta caqabadaha dhinaca amniga ee qaaradda ka jira sida halista ka imanaysa ururka boko xaraam ee nigeria iyo al-shabaab ee soomaaliya sayf shariif xamaad isagu waxa uu leeyahay caqabadda ugu weyn ee afrika waxa weeye in la xaqiijiyo in doorashadu ay ku dhacdo si xor ah We have to learn that um, things, such things, have to be allowed to be free. We should have independent.
waxaan u baahanay afrika inaan baranno in la oggolaado inay dhacaan doorashooyin xor ah waa in la oggolaadaa inay jiraan guddiyo doorasho oo madax bannaan oo qof walba kalsooni ku qabo waxa uu ka digay shariif xamaad in sida ka jirta meelo badan oo qaaradda afrika ah in guddiyada doorashadu ay ugu shubaan xisbiga ama qofka hadba talada markaasi haya
aad ayuu u mahadsan yahay haruun macruuf oo warbixintan inooga soo diyaariyey magaalada filadelfiya oo uu ka soconayay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga
sidii aad maalmahanba ku maqlayseen idaacadaha iyaga maalmihii lasoo dhaafay aabbaha askari muslina oo maraykana oo sanadkii labada kun iyo afarta ku dhintay dalka ciraaq ayaa maalmihii lasoo dhaafay indhaha kusoo jeediyay askarta muslimiinta ee ka tirsan ciidamada maraykanka haddaba waxaan warays la yeelanay mid ka mid a soomaalida hore uga soo tirsanay ciidamada maraykanka jamaal cali cumar waxa uu sanadkii labada kun iyo saddexda isqoray ciidanka maraykanka wuxuuna sheegay in hadallada siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen aysan waxba u dhibi doonin fikirkii uu ka qabila- uu ka qabo wadankan isagoo ku sugan magaalada rogers ee gobolka minnesota ayuu igu waramay khadka telefoonka tan waxay ahayd aniga waxa igu- waxyaabaha igu kalifay waxay ahayd yacni maadaama dalkan uu wax badan noo qabtay oo noo taray n uuna ahaa dalkeygii in token yar oo yacni n abaalguda sidaas baa igu kaliftay imise jir baad ahayd markaad ku biirtay tallaabadii ugu horreysay aad samaysay maxay ahayd maalintaad ku biiraysay bal sawirigasi n waxaan jiray n n labaatan iyo labaatan iyo labo meelahaas marka hore waxa waaye wawal baa igu jiray waa iska garan kartaa qofka markuusan ogeyn wuxuu kala kulmi karo meeshana communityga ma jirin qof soomaaliya oo aan kala sheekaysto oo horey u galay ciidanka so walwal dhinacaas uu igu jiray laakiin markaan meeshii tababarkii galay oo aan tegay sidaan u haystay iyo siday noqotay waa totally way kala duwaneed waa gartay marka waxaad ii sheegtaa meelaha aad ka soo howlgashay weligaa dagaal ma gashay adigoo ku jiro ciidanka maraykanka walaal waxaan tegay oo ka qayb qaatay peace keepingkii kosovo waxaan joogay labada kun iyo todobadii labada kun iyo sideedii meeshaasoo yacni waktigaasna waxay ahayd wakti xoogaa uu dalka kacsanaa waa waktigii ay qaateen independencyga wa waa kaas waa gartay marka waxyaabahaad qabateed ku xusuusata howlgalkaas maxaa ka mid ahaa walaal shaqadeeda waxay ahayd horta shaqo oo ka duwan ciidanka kale oo waxaan ahayn wax la yidhaahdo l m t oo u taagan liaison monitoring team waxaan u dhexeenay madaxda maraykanka iyo nato iyo shacabkii dalka iyo iyo dowladda shaqooyinka waxaa ka mid ahaa aan qabanaynay in maalin kasto aan la kulanno dowladdii hoose dadka la hadalno oo ka wareysano yacni dhibaatooyinka basic needskooda xag siyaasad waxaan fadhiisan jirnay baarlamanka oo waxaan ka qori jirnay yani maadaama ay ahaayeen dal cusub oo demoqrasi qaatay sida yani processka u socday wixii needskoodana waxa waaye waan report garayn jirnay ama ha ahaado school in loo furaayo magaalo ama wadooyinka loo dhisaayo waa garta goormaad ka tegtay ciidamada maraykanka maxaa uga tegtay walaal aniga contractigeyga waxay ahayd sideed sano sideedii sano waxay ii dhamaatay labada kun iyo kow iyo tobankii markii jaamacadda aan marka aan ka tegay ciidankana waxaan ku laabtay jaamacaddii oo aan ka faa'iidaystay waxbarashada g i bilka alxamdulilah waxay ii dhamaatay sanadkan lasoo dhaafay waa garta waxaad ii sheegtaa beryahan waxaa aada suuqa ugu jirtay askari maraykan oo muslin ahaa oo ku dhintay dalka ciraaq ninkaasoo aabihiis iyo qoyskiisu ay ka hadleen shirweynihii xisbiga dimuqraadiga filadelfia lagu qabtay laakiin sida u hadlay maxaan ku idhaha dad fara badan ay soo jiiteen waddankan caan uu ka noqday inkastoo haddana xisbiyadu aysan ku wada farxin hadalkiisa laakiin haddana in askari muslin oo maraykan ah uu waddanka naftiisa u huro ayaa wax weyn ka noqotay waddankan dareenkaagu waa sidee markaad fiirso dhacdooyinkaas runtii horta waxay yar haddaan horta ciidanka ciidanka dalka maraykanka wa waa ciidanka keliya adduunka oo ugu badan ciidanka kala gedisan xag jinsiyad ama mida ama xag diineedba aniga waxaa misle isku dhafkaasna waa waxa ka dhiga ciidanka adduunka hadda ugu awooda badan hal wax baa mideeyo midaasoo ah yani difaaca dalka haddii aan hadalkaas ka jawabo arrinta donald trump runtii hadalkiisa wuu itaabtay aniga keliyana waxaan aaminsana wuxuu taabtay qof kasta oo yani soo xirtay uniformkii dalka laakiin wax yani isbedela xagga wadaninimadeeda ma jirto bal waxaad waxayd iga sheekaysaa markaad ciidan ku dhex jirtid adigoo muslina aad isku dhufays ku jirtaan ama isku xafiis ka shaqaynaysaan ciidamo diimo kala wata laakiin hal ujeeda idinka dhexayso runtii sidaa horey kugu sheegay horta ciidanka diin kasta wawaxa waay dadka diin kasta meelaha waa ku jiraan waxaa ku jira dadaan diin lahayn laakiinse yacni qofka gaalkana wuxuu tegaa kaniisadiisa maalinta qaar qofka muslimkana masjidkiisa oo waxaa waxaaba arkaysaaba masaajido ku dhex yaalo xarumihii ciidanka waxaan leenahay imaamyadeeni oo ayagana jabland aan idhaahdo ciidana qof kasta diinteeda waa u gaar laakiin priorityga waxa waaye common goalka markaas jiro yani difaaca dalka iyo shaqadii markaas noo tacday waa garta sidaad sheegtay waxaad ku biirtay ciidanka labada kun iyo saddexdii xilligaas laba sano bay ka dambeysay markii wadankan weerarkii sebtembar koiyo tobankeedii uu ka dhacay labada kun iyo kowdii xilligaas dagaal xunbaa ka socday afghanistan maraykankuna labada kun iyo saddexdii march waxuu ku duulay wadanka ciraaq marka wax cunsuriyad ah ama dhibaato ah ma ma kala kulantay askarta kaleed wada socoteen wala wala wallahi weligay ma aanan ka aan dareemin takoor een xag diin ama xag midaba een een waxaana leenahay waxa la yidhaha wax zero policy een een waa waxyaabaha een een askariga uu dhaqsi shaqadiisa uu ku weyn karo een haddii een een een lagu caddeeyo falka ta- een takoorka een weligay ma aanan ma aanan la kulmin waxaad wa- marka wax yar ii sheegtaa n waxaad ku dhihi lahayd fariinaad ku dhihi lahayd hadduu jiro n aabbaha wiilka xumayuun khan Een, aniga waxaan oran lahaa haddaan la hadlo een, een, een somali american communityga iyo muslim communityga in general een, aniga waxaan oran lahaa maadaama lagu jiro election xasaasiya in qof kasta uu een, ka qayb qaato doorashada een, uu codkiisana dhiibto taas baan oran lahaa kaasi waxa uu ahaa jamaal cali cumar oo hore uga tirsanaa ciidamada militariga maraykanka oo igu warramaya khadka telefoonka ee gobolka minnesota
halkaad warkaa ka dhegaysanaysan waraysigaa ka dhagaysanaysaan dhagaada dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa cabis u fidiyey maxaabiis gaaraysa laba boqol iyo afar iyo toban ruux in xukuumaddii ho- xukuumadii hore ay uga dhacay laga khafiifiyo kuwaas oo ku jiray xabsiyada dowladda dhexe ee federaalka madaxweynaha ayaa horey u cafiyey maxaabiis kale inta uu talada hayay sida ay sheegtay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maraykanka sally yetisna weli obama kama uusan faraxlan inuu xabsiyada ka sii daayo xukunkana ka ka khafiifiyo qaar kale oo ka mid a maxaabiista loo haysta dembiyada aan kan gacan- gacan- gacanka hadalka ahayn faahfaahinta sharciga uu adeegsaday madaxweynaha iyo maxaabiista la sii daayeyba waxaanu la xiriirnay garyaqaan sheekh xasan jaamici oo jaamacadda william mitchell ee magaalada san paul ee gobolka minnesota sharciga ka dhiga waxaana ugu horreyn weydiiyey sharciga uu madaxweynuhu isticmaalay iyo sida uu u shaqeeyo labadaba bismillahi raxmaan raxiim jaamac waad mahadsan tahay dastuurka maraykanka wuxuu madaxweynaha maraykanka xaq u siinayaa inuu cafin karo dembiyada federaalka ah dembiyada maraykanka ee lebelay kale leeyihiin dembiyo heer federaal ah cafiskiisa uu xaq u leeyahay madaxweynaha oo keliya iyo dembiyo heer goboleed ah iyo dembiyo local ah oo heer degmo ama heer magaalo ah dembiyada oo heer goboleedka oo kale governorka gobolka xaq uu leeyahay inuu cafiyo islamarkaasna dembiyadana waxay ku kala duwan yihiin sida heer federal ma ku yahay oo kale ee censuskooda wuu dheeraan karaa inkasta kuwa statekaba uu dheeraan karo isla markaasna wuu adag yahay marka dembiyada oo heer federaalka ah oo dembiyadooda waaweyn iyo kuwooda yaryarkaba madaxweynaha maraykanka wuxuu xaq u leeyahay inuu cafiyo ee dastuurka xaqaa siinayo ee cafiskana laba nooc waaye ee midna waxa waaye ee commutation ay dhahaan waxa waaye waa dhimis ciqaabtuu dhimayaa midna wuxuu waa cafis guud oo qofka dembiga uu galay oo dhan la cafinayo oo xabsiga laga soo deynayo waxaad sheegtay in dembiyada maraykanka ay heerar kala duwan yihiin oo saddex heer dowladda hoose heer gobol iyo dowladda dhexe marka bal kan dowladda federaalka wax nooga taaba maxaa ka mid noqon kara waxaa kamid noqon karaa hadda kasoo qaad oo kale se dadka ay ugu saalnaato oo kale wiilashii oo soomaaliyeed tobanka wiil ee la xiray saddex ka mid ah juuriga uu xukumay oo kale dembiyada noocaas oo kale waa heer federaal waaye ayay ahaayeen heer federaal waxaa loola jeedaa dembi congresska maraykanka ah ee fal markay daraaseeyeen ay ku tilmaameen fal dembiyeed oo heer federaal uu yahay congresska maraykanka markaasi xaq u leh in falalka noocaas oo kale ay noqdaan dembiyo oo heer federaal ah madaxweynaha maraykanka waa tahay sheekh xasan jaamici maxaa lagu xushaa dadkan madaxweynaha maraykanka uu cafinayo ma jira heerar ama siyaabo lagu soo xulo inay cafiska u qalmaan iyo in kale ha macnaha dadaa waxay ka shaqeeyaan eh, matalan tusaale kooban aan soo qaadana laakiin dadka u dacwoonayo oo kale ama eh, macnaha dacwoodayaalay noqonayaan waxay codsanayaan in laga dhimo xukunka ama in laga cafiyo labadaba way codsan karaan Eh, okay taas su-aashaada waxaa kaloo ku hoos jirta Eh, cafiska reebkiisa muxuu noqonayaa oo guud iyo kan jira ciqaab dhimistana muxuu noqonayaa reeb cafiska guud reebkiisa wuxuu noqonayaa wuxuu leefayaa faldabiyeedka ciqaabtiisa iyo xukunkiisa jiraysa laakiin dembi dhimista wuxuu leefayaa ciqaabta oo keliya wuu tirtirayaa laakiin qofka xukunka ku dhacay weli rikorku ugu jirayaa islamarkaasna wuu xukuman yahay marka saasay ku kala duwan yihiin ee marka aan usoo laabto maxaa la fiirinaya waxaa la fiirinayaa qofka intuu xabsiga ku jiray ee fal dembiyeedka galay lana xukumay xabsiga intuu ku jiray dhaqankiisaa la fiirinayaa waxaa la fiirinayaa taariikhdiisa hore waxaa la fiirinayaa dembi hore hadduu u galay waxaa la fiirinayaa ee dadka ku wareegsan iyo dadka ka qayb qaadan doono dhaqan celintiisa iyo raadkay ku yeelan karaan markuu soo baxo waxyaalahaasi ayaa la fiirinayaa madaxweyne obama oo weli sii wadi doono cafinta maxaabiista wakhtiga u haray ee xilligiisa sida ay sheegtay ku-xigeenka xeeralaalyaha maraykanka sally yetes waxa uu cafiyey inta uu talada hayay shan boqol iyo lixdan iyo laba maxbuus oo ka badan tirada ay cafiyeen sagaalkii madaxweyne ee isaga ka horreysay marka la isku daro maxaa u sababa ayaad is leedahay in madaxweyne obama uu tirada sagaalkii madaxweyne ee isaga ka horreysay uu dhaafo cafiska uu cafinaya arrin yaa badan uu sameeyey madaxweynahan maraykanka ee jaamac wuxuu aaday xabsiyada wakti badana wuu geliyey wuu dhex galay dadkiiuu dhegaystay wuxuu fatashay codsiyada oo lasoo qadimay oo loo keenay uu dabagal shakhsiyan isaga uu sameeyey ogow ninkan waa sharci yaqaan intaas keliya ma ahan professor jaamacadeed oo wuxuu ahaa maadada ee dastuurka ama constitutionka dhigi jiray waa midda kalena oo saddexaad waxaan ku dari karaa maadaama midabka madow uu taabanayo madaxweynihii ugu horreeya madow uu yahay sida loola tacaamulay xabsiyada ogow waxaa ku badan madow iyo cadaan marka la yidhaahdo inkastoo wadanka dadka cadaankaay ku badan yihiin laakiin xabsiyada waxaa kaga badan dadka ku jira dadka madowga ah taana raad ayay ku yeelatay way taabatay dareen ahaan maraykanku waa ummad isugu jirta qowmiyado kala duwan oo inta badan midabka uu u horreeyo waxyaabaha lagu kala sunto kala duwanaanshaha bulshooyinka maraykanka sida aad sheegtayna xabsiyada waa loo kala badan yahay marka ma sida xabsiga loogu kala badan yahay ayaa cafiskani loogu kala badsaday maya haddaa taas waa su-aal fiicnaa weydiisay jaamaca oo aad qiimo badan haddaad fiiriso maaragtay dad kala duwan cadaan iyo madow dad isugu jiro ayuu cafiyey waa laga yaabaa inay madowga u badnaan karaan numberkaasi laakiin taasna qofkii markaasi caqli isticmaalayo maadaama dadka xabsiga u badan madow ay u badan yihiin caqliga wuu keenayaa markii cafis uu yimaadona iyaga inay u bataan laakiin dad badanoo cadaan ah iyo dad badanoo latino ah ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira maaragtay dad kale oo aan ahayn intaba marka dad kala duwan ayuu cafiskan u gaaray soomaalida maraykanka waxaa lagu sheegaa in ay dhallinyaro fara badan xabsiyada ku jiraan inkastoo aan tiro rasmi ah lasoo bandhigin ma laga yaabaa mise ka mid ahaayeen dadkii cafiskan ka faa'iidaystay su-aal aada u fiican waaye dadka aniga marka la fiiriyo imaam ahaanna waxaan aada ula shaqeeyaa oo masaajidkayga masaajidka dhalinyarada ugu badan ama aada ula tacaalo ayaa lagu tilmaamaa sharci yaqaanaan markaan fiirin waa dabagalaa arrintan dhalinyarada horta soomaalida tirada oo criminal justice-ka hoos timaado hadda tira ahaan waxay ku dhow yihiin maaragtay saddex kunay kor u dhaafeen waa tiro aada u badan marka loo fiiriyo shacabka soomaaliyed ee gobolka minnesota jooga dembiyada oo federaalka ah dadka gala oo soomaalida way yar yihiin waxaa hadda dembiyadaasi federaalka ah gacanta waxaa la dhihi karaa tirada way yar yihiin taa waxa yareeyana waxa waaye dembiyooyinka oo argagixisada maaragtay lagu tilmaamo ayaa waxay hoos imaanayaan heer federaal ama dowladda dhexe dembiyada laga galo marka dembiyadaasna dadka galay ee soomaalida ah way yaryihiin wax ka faa'iidaystay hadda ma jiraan
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan sheekh xasan jaamici oo jaamacadda william micheles sharciga ka dhiga waxaana uu iga warramayay cafiisyada uu madaxweyne obama fidiyey
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga voice of america waxaa xalay lasoo gabagabeeyey doorashooyinkii dowladaha hoose ee koonfur afrika doorashooyinkaasoo ku tartamayeen xisbiyo ka badan laba boqol ayaa la saadaalinayaa in awoodda codadka ugu badan ay kala qaybsadaan saddexda xisbiga ugu waaweyn oo uguna horeeyo xisbiga e n c ee talada soo hayay soomaalida koonfur afrika ayaa ilaa haatan iyaguna la sheegay inay doorashadaasi ka qaybgalayaan iyagoo daneynaya inay taasi wax ka bedesho xaaladooda nololeed iyo tan ganacsiga cumar kiyo waa weriye ku nool magaalada johannesburg jaamac farasle ayuu uga warramay sida ay doorashadu u dhacayso hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta afrika oo toddobaadkii hore joogay magaalada filadelfia ayaan ka waabanin inay muujiyaan cidda ay doonayaan inay ku guulaysato doorashada madaxtinimada naga raalli ahada dhegeystayaal haatan bal aynu dib ugu laabanno warar ku saabsanaa doorashada wadanka koonfur africa haddaan mar kale idinku celiyo doorashada dowladaha hoose lasoo gabagabeeyey ayaa jaamac faraslow ka wareystay weriye cumar kiyow oo ku nool magaalada johannesburg sayf shariif xamaad
doorashooyinkii dowladaha hoose ee koonfur afrika ayaa xilli hore oo xalay ah si nabadgelyo ah kusoo idlaaday inkastoo goobaha qaar ee codbin codbixinta ka dhaceysa qallaase aan sidaa weyneyn laga soo sheegay marka aan eegno doorashadani dowladaha hoose oo shantii sanaba mar la qabto waxay tahay sanadkan doorashooyinkii ama loolankii ugu adkaa xisbiyada talada haya dalkan koonfur afrika muddo labaatan iyo laba sano ah kadib ay wajahaan in ka badan labaatan iyo lix milyan oo qof ayaa codeeyey afar milyan oo ka mid ah dadkaasi waxay ahaayeen dhalantii dhalatay xornimada kadib cumar bal ah, xisbiyada tartamaya maxay kala yihiin laba boqol iyo afar xisbi ayaa ku tartamaya doorashadan dowladaha hoose ee koonfur afrika walow saddexda xisbi ee ugu waaweyn dalkan koonfur afrika la filayo in guulo waaweyn ay gaaraan waxaana saddexda xisbi ay kala yihiin xisbiga faca weyn ee boqol iyo afar jirka ah islamarkaana ah xisbiga usoo dagaalamay xornimada dalkan african national congress oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano a n c iyo xisbigii markii hore um, la oran jiray national party ee taladiisa hayeen cadaankii dalkan gumaysan jiray balse markii dambe la baxay d a democratic alliance oo haatan hogaamiyo ninka madowga ah ee aqoon-yahanka oo lagu magacaabo muse maimane iyo sidoo kale xisbiga u dhaqdhaqaaqo xorriyadda in shaqaalaha ee e f f oo hogaamiye madaxii hore ee ururka iyo dhalinyarada ee a n c youth league balse markii dambe fallaagoobay ee ninkaasoo lagu magacaabo julius malema Eh.
waxaana ugu cadcad saddexda xisbi a n c cumar kiyow waxaad nooga warantaa soomaali badan ayaa degan koonfur africa ganacsato iyo qoysasba isugu jiro marka doorashadani ma jiraan soomaali ka qeyb galayso in ugu yaraan laba boqol oo qof ayaa codeysay sida in xogta aan helnay ay sheegayso in qaarkood waxay isku soo taageen in xilka in degmooyin ama xaafadaha ay ay ku nool yihiin in sida magaalada yar ee queenston ee hoos tagta in magaalada port elizabeth ee gobolka eastern cape halkaasoo in uu isku soo taagay muwaadin soomaaliyeed kaasoo u sharaxan in xisbi oo in muddo ah ka tirsanaa waxaana wadankan uu ku noolaa in ka badan labaatan sannadood soomaalida codaynaysa iyo musharaxba maxay uga dhigan tahay haddii soomaalida hantidooda la dhaco la dilo dhiigooda uu bannaan yahay oo sawirada qaar ay muujinayeen ciidamada nabadgelyada laftigooda inay ka qayb qaataan dhacay En run ahaantii xisbiga talada haya ee koonfur africa en african national congress ee a n c koonfur africa soomaalida isaga ayaa kusoo dhaweeyey xilligii dalkan uu xornimada qaatay oo nelson mandela hogaami oo- oo markii ugu horreysay uu hogaamiyey en koonfur africada cusub inta badan maadaama xisbiga uu kusoo dhaweeyey dalkan en dadka soomaaliyeed iyo guud ahaanba qaxootiga ka kala yimid wadamada afrikada kale iyo eeshiyada kale soomaalida waqtiyadii ugu dambeeyey ololaha doorashada marka ay wadaan xisbiga talada haya ee koonfur africa africa national congress soomaalida waa ay kusoo dhaweynayeen inta badanna waxa ay u suurageliyeen in ay qaarkood noqdaan muddo shan iyo toban sano gudahood in ay qaataan dhalashada wadankan koonfur africa qaarkoodna ay dhex galeen dadkan koonfur afrikaanka ay ka guursadeen waxaana xisbiga u arkaa soomaalida in kaalin libaaxle ay ka qaadan karto in codaynta xisbiga iyo inuu xisbiga helo codad eh, lixaad leh oo uu dib ugu soo kabsado meelihii uu luusgaray ama uu dhumiyey sida degmooyinka qaar magaalooyinka johannesburg capton port elizabeth iyo magaalada pretoria caasimada dalkan koonfur africa kaas waxa uu ahaa wariye cumar kiyow oo ku nool ku nool magaalada johannesburg wuxuu u waramayey jaamaca farasle waa tahay ha- dhegeystayaal haatanna haaruun macruuf ha inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona mahadsani jaamac ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay magaalada london lix kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin ku hubaysan mindi uu weerar ku qaaday dad ku sugan goob fagaara ah oo lagu magacaabo russell square booliiska ayaa sheegay inay qabteen ninkaasi oo ay da-diisa ku sheegeen sagaal iyo toban jir warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya sababta ka dambeysa weerarkaasi booliiskuse waxay sheegeen in arrintaasi lala xiriirin karo xanuun dhinaca maskaxda dhaawaca soo gaaray lixda qof ayaa ilaa haatan aysan caddayn xaaladoodu sida ay tahay dowladda austraaliyana waxaa lagu cambaareeyey inay si ulakac ah u dayacday dadka qaxootiga ee ku sugan jasiiradda nauru dadkaasi oo la sheegay inay ka badan yihiin laba kun oo qof hay-adaha qaxootiga ee amnesty international iyo human rights watch ayaa xaaladda dadkaasi ku tilmaamay mid bani aadminimada ka baxsan waxayna ku eedeeyeen dowladda austraaliya inay si ulakaca dalkaas dadkaasi dhibaato ay u duldhigayso sarkaal ka tirsan hay-adda amnesty international oo booqatay jasiiradaasi ayaa waxay sheegtay in dadka halkaasi ku sugan ay ku jiraan duruufo adag islamarkaana ay qabaan dhibaatooyin caafimaad darro ay ku jiraan xanuun oo dhinaca maskaxda dadka deegaankaasi ku sugan ee qaxootiga oo ay la hadashay idaacadda voice of americana waxay sheegeen in maaragta xaaladooda ay aada u xun tahay idaacaddayadii subaxnimana intaasay ku dhantee waa anigoo jaamac anigoo haarun macruufa iyo jaamac farasleh oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo nabadgelyo